maanta runtii waa maalin farxad weyn leh farxad u leh dadka qaxootiyaha ku noolaa muddo badan oo runtii dhabta kenyaan ahaa duruufooyin kala duwan laaligood qaxootiyaha u galay muddo badan maantana runtii ay noo suurta gashay dhowr sana oo dawladda kenya aan cadaadis ku haynay oon ka codsanaynay dadkaas iyaga ah inay kenyanimada ay yihiin ayyana sheeganayaan in loo soo celiyo maadaama ayna dhab ahayn inay qaxooti ahayn oo duruufooyin kala duwan ay xarooyinka u galeen maanta marka waxaa noo suurta gashay inay dawladda kenya bilowda barnaamij ah in sharciga wadankan oo loo yaqaana identity card loo yaqaana kibande loo yaqaana sooxiliga la yidhaaha ay saddex iyo toban kun iyo shan boqol oo dad farahooda ku jiray database-ka qaxootiyaha kenya laakiin run ahaantii ahaa dad kenyaan ah oo dhibaato badan ay kala kulmeen arrintaasi maanta in loo bilaabo in sharcigooda loo soo celiyo waa runtii waa farxad maxaa yeelay waxay tusinaysaa dadka iyaga inay wadani wadankooda ay maaragtay xuquuqda wadanka ku lahaayeen ay markaa inta hadda ka dambaysa ay ay u banaanta inay helaan oo horaana muddo badan ay ka xayireen marka hawshan waa howl runtii aan taariikhi ah farxad weyn leh maxaa inaan u celiya anoo raba anoo ergeyga ah inaan u celiyo dawladda kenya iyo madaxda soomaaliyeed oo degaamada ay dadkan ka imaadaan laga soo doortay muddo badan aan ka wada shaqeynayni inay dadkani ay la soo noqdaan wadaninimo xaqooda wadaniyada
waa gart marka aqoonsigan la siinaya dadka muddo intee la-eg buu soconayaa mise waa wax ku eg maanta iyo toddobaadkan
horta saad marka hore waxay dawladda kenya dadka iyagaa marka hore isdiiwaan gelinaya waxay isku diiwaan gelinayeen inay yihiin dad kenyaan ah oo sharcigoodu ka maqan yahay maadaama ay qaxootiyaha farahooda galeen sideed iyo toban kun ayaa isdiiwaan gelisay saddex iyo toban kun iyo shan boqol ayaa maanta suurta gashay in la helo ilaa afar kun iyo shan boqolna weli waxaa ku socda baaritaan oo la rabo in baaritaan dabca la geliyo si marka iyagana sharciga ay ku helaan marka maanta waxaa bilowday bixintii shuruucdaas oo saddex iyo toban kun ah ini maanta un la dhamayn karo iyo inay mudulaan wadadan ay qaadanayso waa waktii ku xirantahay dawladda kenya siday fursadda ugu haysa laakiin waxaa farxad leh inay dadkii iyaga isdiiwaangeliyey inay yihiin dad kenyaan ah oo si khalada u galay database-ka qaxootiyaha oo sideed iyo toban kun ahaa inay saddex kun saddex iyo toban kun iyo shan boqol hadda ku guuleysteen inay helaan sharcigooda waana u hambalyeyneynaa waana u mahad celinaynaa dawladda kenya dadkani sidee bay marka hore ku galeen liiska qaxootinimada
walahi siraayalo badan ay ku galeen laakiin waxaad garan kartaa xaalada qaxootida waxay ku dhex taallaa degaan soomaaliyeed oo waqooyi bariga kenya degaankaasi waxaa runtii uu yahay degaan maaragtay dhibaato badan muddo badan ba dadka ku nool degaamadaas ay ay la daala dhacayeen abaaraha iyo dhibaatada ay keenayso marka durufooyin ceenka oo kale ah ayaa maadaama ay u fududaatay inay qaxootiyaha ka heli karaan mase raashiin mase caafimaad mase dad xoolaha intay kasoo dhamaadeen xorooyinka soo galay waana soomaali marka waxaa adag in la kala bixiyo qofka hadduu uu soomaali yahay inuu soomaaliya ka imaaday iyo inuu kenya ku dhashay keliton waxaa u kala duwan tahay qofka inuu sheegta marka iyaga waxay sheegteen dadka inta badan mase gudigoodaba inay dad duruufooyin soomaaliya ka keentay ay yihiin oo qaxootiyaha sidaas markaa xarooyinkaasi ee qaxootiyaha helayeen iyagoo raba inay markaa ka faa'idaystaan sika lagu kala garan karana ma jirto maxaa yeele waa soomaali luuqada waa mid maaragtay si dadka aragtidoodana waa mid oo sidii ay qofkooda u arkayso oo suuradda uu leeyahay waa qof soomaali ah marka midda keli oo hadee oo oo oo yani culeys keeni karto waxay ah dadka haddii iyaga ay yidhahdaan waxaan nahay dad qaxooti ah looma dili karin wixii qaxootiyaha xarooyinka qaxootiyaha laga bixiya oo masala iskuulaad ah mase caafimaad ah mase raashin ah marka waxay noqonaysaa inay inay isku diiwaan geliyaan si iyagoo qaxooti ah marka duruufooyinkaas oo ad adag dadkaa soo mareen ayaa keentay inay runtii ay marka isdiiwaan geliyaan laakiin dhibkay keenaysa waxaa waaye dadkii ku noolaa meesha markay ku barbaaraan oy weynaadaan qaarkood iskuullada qaxootiyaha ka baxaan dee wadankii markaa kama shaqaysan karaan mana dhex socon karaan aqoonsina uma haystaan inay kenyaan yihiin iyagooba runtii dhalashadooda iyo jiritaankooda la ogyahay inay yihiin dad wadankan kenya u dhashay laakiin maadaama farahooda qaxootiyaha ay galeen qaxootiyaha marka sharo ay heli karaan ma jirin marka muddo badan markii arrintaas lagu soo noqnoqotay waxaan u galnay ololo anigana runtii waxaan ku faraxsanahay cambainkan inaan si xooli lahaan u gelinay afartii sano oo oo lasoo dhaafay markii dawladda kenya ay tiri waxaan xiraynaa xarooyinka qaxootiyaha waxay noqotay marka inaan ogaana dadka dhabta ah oo qaxootiyaha waake oo xarooyinka qaxootiyaha kenya ku nool kuwada daaf qasuusan afar categori ayaa noo soo baxday dad qaxooti ah oo soomaaliya ka imaaday dad kenyaan ah oo isdiiwaangeliyey dad soomaali aheen ethoobiyan sudanis ugandis oo iidan xarooyinka dadaad ku nool dad isguursaday oo markaa sidaas markay wadanka soddon sana xarooyinka ay furnaayeen isguursaday iidana categori gooni kala noqday marka dawladda kenya markaan la hadlayno oo lagu cadaadinaysa inaan xarooyinka aan xirno annagana waxaan hordhigaynay dhibaatooyinkana hor yaalla inaan xarada la xiro si fudud looma xiri karo maxaa yaele dad kenyaan ayaa ku jira bal dadkiina horta la baxa ayaan la xiray marka hadda fursad fiican ayay u noqotay dadka iyaga ah oo ku dhibaataysnaa saa ku galay marka ilmahooda baaluqeenna dhibaato ku noqotay inay xuquuqdii ay ku lahaayeen waddanka kenya iyagoo kenyaan ay helaan waaya waxaad ka hadashay xiritaanka xeryaha sanadkii hore heshiis baa la gaadhay in dadka xeryaha si un loogu taliyo qaar iskoodu laabtaan qaar wadanka dadka jooga ay ka mid noqdaan tallaabadani maxay uga dhigan tahay qorshahaas sidoo kale qorshihii xiritaanka xeryaha halkeebuu ku dambeeyey horta tallaabadan waxay uga dhigan tahay dadka hadda kenyaanka ah markii aan ka saarna recordka masana informationka ay qaxootiyaha hay-adda ay hayso oo marka populationka aan ognahay oo hadda populationka waxa weeyaan laba boqol iyo soddon iyo saddex kun shan boqol iyo konton lixdan iyo ko shaksiyaad ayaa xarada qaxootiga dadaab ku nool oo oo oo inta badan ay soomaaliya yihiin sagaal iyo toban kunna maba register garaysno marka waxaad garan kartaa ilaa laba boqol iyo afartan iyo shan kun in ziyaada ah oo dad ah ayaa ku nool xarooyinkaas tan marka waxay ka dhigan tahay oo aada nagu caawinaysaa numberka saxda ahaa oo dadka qaxootiga ah oo kenyaanan ahayn laakiin soomaaliya kasoo baxay durufooyinka soomaaliya ka jira laaligeed wadanka kenya ku imaaday ay horta noo saxaysaa waa kow midda labaad markii dawladda kenya ay ku dhawaaqda laba jeer ahaan inay qaxootiyaha loo xiray algadaa oo annaga runtii aan ka geysanay dadaal badan inay arrintaas ay suurtogeli karin oo xal waare in loo helo mooyaane laska xiri karin qaxootiyaha middan hadda maanta waxay noo tahay horta dad fara badan oo xal ayaa xal u helnay maadaama ay kenyaan yihiin tulooyinkoodii kenyaanka iyo meelaha ay ka imaadeen iyo faamilyaashooda ay ku noqonayaan inta kalena hadda wadahadal weli noo socdo oo oo runtii aan dawladda kenya aanan weli aanan weli go-aamo rasmi aanan kala gaarin laakiin aan ku faraxsannahay hadda in waddankan kenya sharci cusub madaxweynaha dabayaaqada sanadkan aan soo dhaafnay sharci cusub waddanka madaxweyneha uu saxiixay ee ku saabsan qaxootiyaha marka taasaa na caawin doonta mustaqbalka sida noo muuqato xeryihii ma la xiri doonaa
xeryaha ima muuqato in la xiraayo xeryahaas keli waxaa lagu xiri karaa markii dadka meesha ku nool xal waara categorisko idil aan u helnay ma muuqata muqta waqti dhow inay xalkaa waara la heli kara halka ugu muhiimsanna waxa weeyaan in soomaaliya durufoonkeeda ay iska bedelaan dadka waddankooda ku noqdaan ilaa iyo dadka intaa laga gaarayana mujtamac walba ku nool xarooyinka qof si xoog leh oo duuduug lagu celin doonana ma jirto maxaa yaele qaanuunka adduunka u yaalla iyo kan kenya u yaalla ayaa arrintaas ay ka hor imaaneysaa marka waa waa in markaa la helo iyadoo sharci cusub la tiigsanayo waxay qaxootiyahana ku badbaadi karaan noloshoodana ku hagaagi karta dawladda kenyana waajibaadka ka saarnaa waajibaadkii beesha caalamka waajibaadkii dawladnimada ka saarnaa badbaadinta iyo tixgelinta iyo nabadgelyada ay siinayeen qaxootiyaha kenya imaada intaas in laisraacin karo waxayna ila tahay sharciga hadda madaxweynaha uu saxeixay inay tahay taarikh cusub ay u fureysaa qaxootiyaha ku nool wadanka waxayna sharciga isaga wuxuu u ogolaanaya qaxootiyaha inay ay ku milmaan mujtamaca ay la nool yihiin la takoorin iyagooba qaxooti ah iskuuladooda iyo istaaladooda iyo suuqadooda ay ka faa'idaystaan ay qeelhi karaan fursad ay ku socdaan oo wadanka gudihiisa ku socdaan si ay cibistir qofka uu rabo inuu samaysto mase inay tacliinta qofka shaksiyaadka qaxootiyaha ka baxaya tacliintooda wadanka kenya intiisa kale ay la aadaan marka shuruucdan hadda la mariyey oo baarlamaanka madaxweynaha u saxay waxay soo arsaa dooda ah xarooyinka kenya waa la xirayaa marka taasaa anagu yaan u dabaaldegnay dowladda kenyana runta aan ugu hambalyaynay dowxodiyaha ku nool kenyana mase soomaali ha ahaadaan mase soomaali aynan ahanin aan runtii u sheegaynaa in wadankan kenya uu ku tila arrin aada u fiican oo runtii badbaadinaysa mustaqbalkooda marka qofkii rabo inuu ku noqdo wadankiisa xur ayuu u yahay asagoo maaragtay la qasbaynin laakiin qofkii raba inuu wadanka kenya noloshiisa uu u maleeyo inay oga fiican tahay duruufooyinka soomaaliya jira inuu halkan ku noolaadana sharcigan ayuu ogolaanaya inuu halkan iskaga noolaado oo howlo badan ku qabsado